halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa ugala socotaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce sagaalka bisha februaayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo jaamac buule
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo maanta ku saabsan wixii uu hirgelay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddadii sannadka ahayd ee uu xilka hayey
arrintan cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne farmaajo arrintaasi dhab ahaanteedii siday u dhacday waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda soomaaliyeed ma oga dowladdu intii ay dhalatayna waad og tahay xasilinta caasimada muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto lana kawisatay intii dowladdana ay dhalatay
qodobada kalean idin hayna waxaa ku jira waraysi aan la yeelannay wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland oo ka hadlaya xadhigga saxafi madax bannaan oo maalintii labaad ku xidhan magaalada kismaayo ciyaarihii olombigada qaboobaha oo ka furmay kuuriyada koonfureed barnaamijkii amuuraha islaamka balse marka hore qodobadaasi waxaa ka soo horraynaya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharciga ansixinta maaliyadda dowladda maraykanka ee ilaa iyo maarso oo ah mid boqolaal bilyan oo qarashaada loogu diyaariyey dhaqaalaha ay dowladdu ku bixinayso arrimaha gudaha iyo difaaca madaxweyne donald trump ayaa sidii caadada u ahayd bartiisa twitterka ku daabacay inuu saxiixay sharciga madaxweynaha ayaa intaas raaciyey in ciidanka maraykanka ay u tahay xilligii ugu xooga badnaa abid isaga oo ka hadlaya dhaqaalaha loogu talagalay ee miisaaniyadda ku jira madaxweynaha ayaa saxiixay miisaaniyaddan oo ku kacaysa afar boqol oo bilyan saacado kadib markii xubnaha aqalka wakiiladu ay meel mariyeen sharci dejiyaasha taageeray sharcigan waa laba boqol iyo afartan xildhibaan halka boqol iyo siddeetan iyo lixna ay ka codeeyeen miisaaniyadda la ansixiyey waa laba sano hase ahaatee dhaqaalaha la sii daayay ayaa ah mid ku eg saddex iyo labaatanka bisha maarso ee inagu soo socoto sharci dejiyaasha ayaa laga doonayaa in ay soo diyaariyaan miisaaniyad buuxda oo la isaga yimaada dhammaadka xilli shaqada ee dowladda oo labiiyo tobanka bilood ah kuna eg soddonka bisha sagaalaad ee sanadkan
saraakiisha militariga maraykanka ayaa sheegay in xoogaga isbahaysugu ay duqeyn cirka ah oo ay ka geysteen waqooyiga dalka suuriya ay ku dileen ilaa boqol dagaalyahan oo ka mida maleeshiyaadka dowladda suuriya taageera isbahaysiga uu maraykanku horkacay ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda taageera ay fuliyeen weeraro macno darro ah oo ka dhana saldhig si wanaagsan loo sameeyey oo ay ku leeyihiin kooxda dagaalyahanada dimuqraadiga ee suuriya howlwadeenna maraykan ayaa oo talabixin siinaya kooxdan oo lagu magacaabo s d f iyadoo qaar ka mid ah ay ku sugnaayeen goobta markii weerarkuu ka dhacayay deegaanka der al zor saraakiisha ayaa sheegay in ciid maraykana aanay waxba ku noqon duqeyntaasi hase yeeshee waxaa goobta ku dhaawacmay mid ka mid a kooxda s d f
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda jimcaha waxaa inoola diyaara falastiin axmed iimaan
hal sano ayaa ka soo wareegatay markii uu xukunka qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markaasoo ku beegnayd siddeeddii februari sannadkii labada kuniyo toddobiyo tobanka haddaba hal sano kadib maxaa u suuro galay dowladda madaxweyne farmaajo maxaanse u suuro gelin waxaan dhammaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka sannad ka hor waxaa lagu doortay madaxweyne farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay taasoo lagaga adkaaday madaxweyne afar sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iina dalka soo maamulay kuwaasi oo aan ku guulaysanin in ay helaan kalsoonida baarlamankii wax dooranayey dadka soomaalida ah waxay farmaajo doorashadiisii u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay waxaana laga soo dhoweeyey guud ahaan deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa wakhtigaasi qabay in dowladda farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulu lahayd rajadii xaddhaafka ahayd ee shacabku ay qabeen oo ahayd in wax badan oo xilligaasii qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay saxmi doonaan cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage ayaa ka warramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta runtii afar sano kadib baa qiimeyn rasmiga lagu samayn karaa sanadkan hirig hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleedyadii isku dhaceen siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen amnigu asagii khalkhalmay oo octobar fourteen qaraxii ugu weynaa ay ka dhacday muqdisho kuwo badan oo ka horreeyey waa jireen marka sanad hirig hirig badan iyo waqti dhumis badan ay galeen bay ahayd asaga un haddii la odhan karo muxuu faa'iiday wuxuu faa'iiday siyaasigii soomaaliya ugu jeclayd oo ugu maaragtay maxaa lahaa loogu taageero badnaa inuu hawada ku soo galay haddana khalaad badan oo dowladdiisu gashay ka sokow kadib waxaa muuqata inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah oo macnaha farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu ku soo galay is hadda tii socon oo nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinayo maamul goboleeda hadda kahor ka qayliyay dowladdiisa siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin inkastoo ay aada u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badnayd ee shacabku ay qabeen haddana waxaa la filayay inay soo dhoweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada ayaa qabay in dowladda madaxweyne farmaajo ay wax badan qabatay culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan
runtii farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah soomaalinimadu ay ku weyn tahay lama yimid koox taya leh oo runtii ummadda soomaaliyeed ay aada ula dhaceen sideedii bilood dowladdiisu ay jirtay runtii taas ayaana keentay in ummadda soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka soomaaliya islamarkaana soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro marka runtii waa farxad weyn bay u ahayd ummadda soomaaliyeed meel kastana waa laga soo dhaweeyey hase ahaatee runtii falastinay markuu expectation waxa la yidhaahdo fila fila filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markay aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabaryar si loo xaqabtiro baahidaas weyna jirta iyo rabitaankaas ummaddu waxa ay rabaan waa iska culus tahay oo cid walba oo jagadaas qabta yani muddo bil iyo lix bilood iyo sanad yani laguma xaqabtiri karo waxaadna moodaa ummadda soomaaliyeed inay ka filaayeen madaxweynuhu inuu durmaba maaragtay isbedel deg dega ku keeno dalka hase ahaatee isbedelku waktigu qaadanaya waxaan ka hadlayna waa laba iyo toban bilood dabcan wax badan oo wanaagsan oo la qabtay oo ummadda soomaaliyeed ay ku farxeen ay soo dhaweeyeenna way jiraan wax qabyo ahna way jiraan daliilana way jiraan waxaan isleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumaddiisaba in maaragtay ay average ahaan culasi badanna ay la kulmeen wanaag badanna ay sameeyaan baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga si loo yareeyo weeraradii al-shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro taniyo intii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo waxay dadka arrimaha milatariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin al-shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah waa kan rashiid cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dowladda farmaajo ay ka shaqayso arrimaha la dagaalanka al-shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran in marka ugu horeysa in wax isbedel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka habka maaragtay nidaamka amniga waddanka in wax wax badan ay iska bedelin in xataa isbedel iska daya in xataa xaaladda ay kasii xumaatay intaas maxaa yeelay haddaba ilaa hadda maaragtay ho hoggaankii sare lama magacaabay boliiska marka taas oo dhan waxay keentay waxaan u malaynayaa in arrimihii ay kala maaragtay ay ay meeshii joog ahaadaan mise ay kasii xumaadaan intii hore tan labaad amisom waa ay ku dhawaaqday in ay bixi doonto laba sano gudahood wayna bilaabeen in ay kala baxaan waxaan u malaynayaa kun askari ayay kala baxeen sanad sanadkii aan lasoo dhaafay gudaheeda marka waxaa muuqataa halis halis ayaa muuqataa haddii dowladdan ay ay maaragtay si xoogan ay arrintaasi oga shaqayn weydo laba sano gudahood waxaan u malaynayaa xaaladda inay kasii xumaan doonto waxaa arrinta hadda taagan marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay soomaalida kulligoodba in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintanayto nabadgelyada sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa si maaragtay hadhow haddii amisom ay baxdo ay dowladda uula wareegi lahayd maaragtay hanaanka systemka oo dhan systemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada inkastoo aanan horumar weyn laga samayn dhinaca la dagaalanka al-shabaab haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka mahdi maxamed guuleed qadar oo aan weydiiyey waxa ay dowladiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladani jirta ay dhaceen qaar ka mida weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee muqdisho soo mara waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii afar iyo tobankii oktoobar taasina waxa ay ka dhalatay aadna og tahay mar walbana sabab u ahayd in aynu halgamayna nabadiid qows jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u bixiyo wax kastabaha ay isticmaaleen la halgankiisu marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay wax badan baynu ka qabanay dowladdu intii ay dhalatayna waad og tahay xasilinta caasimada muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta hore lana kawsatay intii dowladana ay dhalatay meel fiicanna maraysa al-shabaab weerar iyo weerar celisba waa laysku yahay marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan iyaguna intaan nasan maayoona waa run oo waxaad nahay dad la halgamaya shayaadiin waayo mar kastood iska celiso oo aada iska caabido oo haddana waa waxaa dhici karta in uu meeluu ka diso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhooman kara waxaase laga qabtay waa badan yahay dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba-an oo saameeyey wadamada khaliishka kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xidhiira soomaaliya waxaana ay soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada soomaaliya oo iyana u xaglinaya dhinaca imaaraadka haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqota khilaafkaas sideese siyaasad ahaan wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba ugu saameeyey waa kan rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda i c g tan ugu horeysa waxaa weeye horta in loo kala baxay labo in koox ay la safatay dowladda qatar koox kalena ay la safatay dowladda imaaraadka iyo sacuudiga arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay kusoo biireen dowlad goboleedada kulli ay la safteen safteen sacuudiga iyo imaaraadka ayna kasoo horjeesadeen maaragtay kooxda muqdisho oo taageersan qatar inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda qatar taas ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda dowladda muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleedyada inay inay aada u xumaadaan xiriirkooda u aada u xumaado markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir muqdisho oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda khilaafkana laska maaragtay la baabi'iyo taas ayaa u malaynaya horta in in dhibaatada ugu weyn ay tahay laakiin arrintaasaytana ma dhammaanin weli waa way sii socotaa weli sidaad og tahay dowladda sacuudiga iyo dowladda imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan oo lacagtaasu dakhliga maaragtay ay dowladda u isticmaasho sanad walba budgetkeeda dhacdooyinka kale ee ruxay dowladda uu madaxweynaha ka yahay farmaajo waxaa ka mid ahaa dhiibistii ay dowladda federaalka u dhiibtay cabdikariin qalbi dhagax dowladda etoobiya waxaana taasi ay meesha ka saartay fakarkii ay dad badani qabeen oo ahayd in dowladani aysan u dheganugleyn dalabaadka iyo doonista wadamada deriska haddaba dhiibistii qalbi dhagax sawir sidee ah ayey dowladda ka bixisay gaar ahaana waxyaabihii ay dad badani ku doorteen ama shacab badani ay ku jeclaayeen dowladdan waa kan doctor maxamuud maxamed culusow oo ah siyaasi waxna ka qora arrimaha geeska afrika
runtii horta arrintan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne farmaajo arrintaasna waxaan isleeyahay un siday ku dhacday un inaan si dowladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii ay xataa soo baxdayna aan looga jawaabin waxaa weliba hadda aan isleeyahay arrintaas si aada iyo aada dhibaato kale ugu kusii kordhiyey markii baarlamaanku guddi u saaray uu go-aamadu ka soo saarayna uu ku caddeeyey in arrintaasu ay si sharci daraa ku dhacday marka kadibna dowladdii inaysan wax tilaabo ah oo qaadin ilaa maanta marka waxaan isleeyahay arrintaasu waxay ahayd un arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dowladda madaxweyne farmaajo si uun u dhaawacday aada iyo aada marka waxaan isleeyahay arrintaasu inay ahayd arrin si uun aan isleeyahay mas-uuliyadeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin dadweynihii shacbigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey siday ay arrintaas ku dhacday marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaan loo ahayn doctor cabdinuur waxa uu sheegay in qaladaadka ka dhasha dhiibista qalbi dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dowladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay tallaabadaasi u qaadeen isagoo sheegay in qaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwo lagu dabaqo sanadaha soo socda
falastiin ay arrintaas dhiibitaanka walaalkeen qalbi dhagax waa arrin dhaawac weyn oo soo gaaray qarannimadii soomaaliyeed runtii kuna noqotay wax cajaa'ib leh ummadda soomaaliyeed kow in qaranka soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhadda o n l f waa argagixiso iyada oo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama cid aqoonsaba arrintaa aysan jirin laba in la gudbiyo shaksi muwaadin soomaaliyeed ama soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aada loogu argagaxo nidaamka adduunkana maba jiraba xataa hadduu ajnabi waddan kale ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maaragtay dhibaato ay kasoo gaari karto adduunku ma qabo oo adduunku wuu protect garayaa human rightska shaksiga ayaa la la ilaaliyaa xataa hadduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga foojidaada yahay arrintaasi dhab ahaanteedii siday u dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda soomaaliyeed ma oga runtiina waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne farmaajo iyo dowladda xukuumaddiisu inay looga baahan yahay ay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaadhiciyaan ummadda soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeenadu afhayeenadooda ay dadka hor yimaadaan runtii waddanka waxaa iska leh shacabka soomaaliyada iska leh madaxweynaha iyo dowladaba waxaa xukuma ummadda soomaaliyeed marka ummadda soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda way taageersan yihiin madaxweynaha hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugi lahaa facebook iyo internet iyo meelo badan inay war ka helaan inay hogaanku ayaga ay doorteen ay war ka helaan oo yidhahda warsaana wax u dhaceen qaabkaana wax u sameyn xaaladdu meeshaasay maraysaa dadku waa qanci lahaayeen inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanada joogaan haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday afar wasiir laba wasiirna iyaga ayaa iscasilay sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka taliyihii ciidanka booliska taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo guddoomiyihii gobolka banaadir waxaa bannaan oo aan weli la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska dowladda madaxweyne farmaajo waxay dad badani ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la-aan mucaaradka iyadoo dowladdu weerartay mid kamida siyaasiyiintii kasoo horjeeday kuwo kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday haddaba sawir sidee ayay arrintaasi ka bixisay in madax ka yimid dala lagu ammaano cadaaladda dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka in maamulkii ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale waa kan doctor culusow oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda
runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada sharciyada dalka u dhigan dowladdana waxa weeye haddee mucaaradku waxa uu yidhaahdo iyo sida ula dhaqmayso waxa ugu horeeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyatul qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa marka runtii waxay ahayd arrin nasiib daraa sidii arrintaasu loo waajahay soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeena aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay in mar kastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fekeraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurka inay dowladdu aysan tillaabada ay qaada aysan qaadeen mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda banaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku gar siinaya inay sidaas u dhaqanto waayo matalan marka la yidhaahdo khiyaamo khiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aada isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata ee dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay ee qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo laakiin eeb lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnebiya oo safaaradeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tegayaan keliya mucaarad maahane waxay ay xataa fikrad khalada ka bixinaysaa madaxda marka arrintaas u ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa dad badan ayaa u arka in ay tahay cillad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo waa kan doctor cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fekerka ahayn
falastiinay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaabo badan oo wanaagsan way sameeyeen runtiina iyadaa looga fadhiyaa in wanaagga iyo iyo horumarka ay gaareen inay ka sheekeeyaan oo ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib daro ah weerarkii la weeraray guriga cabdiraxmaan waxay ahayn siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dadkii soomaaliyada meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib daro iyo maaragtay wax keeni kara ummadda soomaaliyeed welwel ah in soomaaliya soo martay soddon sano oo maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil war wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wada xaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas maxaa yeelay dowladda ilaa iyo hadda kama aysan hadlin sidaan anigu la socdo waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay websiteyada iyo meelaha kale warbixin ka heli lahayeen inay ka maqlaan hogaankooda xaaladaha jira dalka arrimahaas oo kalena waxay u baahan yihiin in dowladdu ay dadku ka dhaadhiciso inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay inay tiraahdo culaysyadaana jira ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk mahdi maxamed guuleed qatar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba
horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in soomaaliya ay weligeedba taariikh u lahayd een een dhaqana ay u lahayd dimuquraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in lasoo bandhiga waa dalka ugu horreeyay afrika oo dimuqraadiya si dimuqraadiya ku wareejiya een, xilka ilaa lixdamiyadii waad og tahay wuxuu sagaal iyo lixdankii ilaa lixdankiia nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofka jeediy ra'yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay mar walbana xor ah Ee, maanta oo aynu joogno ee, laba kun toddobiyo toban sideed iyo toban iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday laba kun wixii ka dambeeyey waad og tahay adigubana markhaatibaad ka tahay in aragtida qofka soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra'yigiisa dhiiban karo fikirkiisa cabiri karo baarlamaanka ka dhex doodi karo ee, wa- wasaail iclaamka yani saxaafadda habka saxaafadda ee kala duwan ama t v ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydyada kala duwan ee ra'yigiisa uu kusoo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo Eh, taasi waa jirtaa mar walbana way jirtay waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday dowladdan lagu doortay ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda taasi markaa ma rabo inaan wakti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah Een- een goobjoogna u ah saxaafadda soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed siday u dhaqmaan ra'yigooda siday u cabiraan baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo dowladda madaxweyne farmaajo ayaa horumar ka samaysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tegay deegaanada puntland iyo galmudug ayaa dad badani u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladani ku faani karto saddex sano oo horleh ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne farmaajo haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto waa kan rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda i c g
kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbedel eh, isbedel dhab ah oo xaqiiq ah oo wax la muuqda ah Em, taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay eh, si daacadnimo ah ana tii aada ogeyd in eh, meel walba ay soomaalida ku nooshahay laga soo dhaweeyey eh, maaragtay farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu loosoo dhaweeyey eh, eh, soomaaliya gudaheeda iyo dibadda Em, shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay eh, loo sacbinayo oo lalahaa ya marka eh, wax- eh, alla ilahay hadda ayaan helnay eh, madaxweyne eh, eh, soomaaliya bedelka laakiin hal sano gudahood waxaa muuqataa in meeshii laga dhaqaqi waayey meeshii dowladda ay taagtay ee xaaladda ay kasii dartayba eh, xagga amniga haddii la eego waa tii weerarkii ugu ba'naa eh, lagu sameeyey magaalada muqdisho Eh, siyaasaddii gudaha ah, waa tii maaragtay lakala jabay muqdisho xaaladeeda eh, meelaha ay maaragtay si- eh, siyaasadda hadda ay aada iyo aada isu haystaan Em, de- arrintii khaliijkana waa tii isqaqabsi ay keentay eh, eh, xiriirkii eh, dowlad goboleeda iyo muqdisho ay aada u xumaadaan marka dhibaato badan ayaa sanadkanayto ay dowladda la kulantay hase yeeshee waxaan u malaynayaa saddex sano oo soo socota fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan eh, wixii hore tillaabadii hore waxaanan u malaynayaa dhibka ugu horreya waxaa weeye in in horta eh, la ogaado soomaaliya inay tahay wadan eh, wadan urdun ah oo siyaasadda oo markaa si wanaagsan eh, si tartiiba iyo si maaragtay qunyar socodnimo ah eh, arrinta lagu maaraya haddii kale ahayn haddii lamu- isla moodo eh, la isla moodo maaragtay in dowlad ay eh, dowlad adag eh, eh, soomaaliya uma baahna dowlad adag waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata eh, dowlad eh, maaragtay eh, wax walba ku xalinaysa si maaragtay eh, wadahadal ah eh, dowlad maaragtay eh, maslaxad ka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay Em, marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadaha si haddii laakiin eh, sidanayto arrinta ay ku socoto waxaan u malaynayaa in in saddexdan sano eh, oo dambe oo u hartay eh, in wax guula la gaari doono doctor cabdinuur ayaa isna waxa uu ka waramayaa sida uu u arkay in dowladda madaxweyne farmaajo ay ku guuleysan karto saddexda sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen number one waxaa lagu yaqiinay dowlad haya leh waxaan is leeyahay na sanadka labaad waa in ummadda soomaaliyeed siiyaa fursad ah in dowlad haya leh oo looga dartay maxamed cabdullahi farmaajo soomaalida taya kuma yara in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dariiqeeda la maro tan labaad farmaajo waxaa lagu yaqiinay soomaali jeceel iyo soomaalinimo arrinta qalbi dhagaxa waxay keentay inay taas ay dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jaceylkii iyo soomaalinimadii n ku jirtay farmaajo iyo dadkii asxaabtiisa ahaa madaxweynaha waxaa kaloo lagu yaqiinay jaceyl uu qabo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya qalabeyntooda mushaar bixintooda hagaajintooda ciidamadaas isdhaxyaacaya ee joogta magaalada waa in kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla ciddii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa oona ogaadaan runtiina waxaan isleeyahay wadamadan dibadda ee soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horey gadaal usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda soomaaliyeed bey-adda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed loo ilaaliyo ugu dambeyntiina doctor maxamuud culusow ayaa ka waramaya waxaa dowladani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo
runtii waa arrin muhiima maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo hor yaalla sidii ay saddexda sano soo socotaa ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa la laga qoray ama u hor yaallaa waa iska cad yihiin matalan dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhammeeyo in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhammeeyo in muxuu ahaayey maamulkii dawliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso arrimahaas oo dhan labada kun iyo labaatanka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal coda doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya ma ahan waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahaayey xaq iyo cadaalad taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada xagga garsoorka xagga fulinta doorashada laftigeeda dadka wax fulinaya xuquuqda dadka ka qaybgalaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo iyo iyo feejignaan joogtaa waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahaay la dhisay labadii kun iyo lix iyo tobankii toddobiyo tobankii marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex waa in si oo oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda inta badan dowladihii dalka soo maray waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah sida dhinaca ammaanka dhismaha ciidamada qaranka la dagaalanka musuq maasuqa faragelinta wadamada dibadda siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah iyo arrimo kale oo dhowra waxaase dowladani ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aada u weyn taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldamo ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyadjabi karaan intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oonu ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo maxaa u qabsooma dowladdiisa maxaanse u qabsoomin tan intaan dib dambe u kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka waxa ay nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanad ka dhegaysanaysaan barnaamijkaasi fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna magaalada kismaayo magaalada kismaayo waxaa maalintii labaad ku xidhan saxafi ay shalay ciidamada amniga ee maamulka jubbaland xidheen saxafigan oo lagu magacaabo saabir cabdiqaadir warsame ayaa la sheegayaa in la xiray wakhti uu shaqo uu wakhti uu ku jiray ama uu duubayay sida la sheegay munaasabad lagu xusayey sanad guurada koowaad ee madaxweyne farmaajo markii uu xilka qabtay haddaba goor dhoweyd waxa aan waraysi la yeelanay wasiirka warfaafinta jubbaland cabdinuur cali aadan oo aan ka waraysanay xadhigga wariyahan lagu xiray magaalada kismaayo iyo sababta loo xiray wariyaheenna ibraahim daandure ayaa khadka taleefonka ee magaalada kismaayo wasiirka warfaafinta jubbaland cabdinuur cali aadan kula xiriiray
warigaha la xiran anigu hadda waxaan warigaha hadda la xiran kiiskiisa maxkamada loo gudbiyey waa xiran yahay waa gartay kiiskiisa beri sabtiga aan diilaana maxkamada la geyna haddii adaa xagee ka soo xirteen ninkan ciidamada ammaankaa soo qabtay waa la ogyahay arrin- oo arrin- arrintuu sameeyey waxa waa maxkamada ayaa haddii aan hayaa xaqiisa ku heli doonaa haddii uu dembi yeeshana markaas xukun ku dhici doonaa hadduusa dembi lahayn wixii lagu eedeyn xaq wariya anigaa siin lahaa diilaana waxaan maqlay in wariyahaasi uu duubayey xaflad lagu xusayay sanadguradii ka soo wareegatay markii uu xilka qabtay madaxweyne farmaajo arrintaa maxaa ka jira adan xaflad ma hayaan ninka magaalada gudaheeda uu joogay magaaladana waa waa meel kastoo jooga qofka loo yeri karaa haddii uu dembi galo ama loo rabo marka magaalada gudaheeda la- xaflad ma jirto marka isagoo meel iska jooga baa lasoo qabtay maya adeer maya ha lagu qabto ninkaas waa loo yeeri imaha waa la yeeri karaa uu yimid wixii la- wixii lagu haystaa loo sheegay waa xiran yahay haddii alla idmana maxkamadii looga gudbiyey warqadii waa kiiskiisa loo diyaariyey dowlayahana maxkamadda la geyna haddii alla idmo hadduu dembi yeelo waayana eh, haddii alla idmo eh, xaq uleha la siinaya hadduu dembi yeeshana wuxuu sharcigu uu ka helo uu qaadanaya haddii alla maxaa lagu eedeynaya aada u soo xirteen marka waa ku sheegay maxkamada la geeyey beriyaa maxkamadda la saaraya ninkaas waxaa lagu haystaa qalqal siyaasadeed uu fu- ku fulay been abuur eh, waxyaabo fara badan waa la diyaariyey maxkamadana beri haddii aleedma la horgeyn doonaa iyadaana markaa ogaan doonta wixii kasoo baxa hadii la- haddii aleedma Eh, wasiir cabdinuur waalidkiis waxay sheegeen in wax dembiya uusan lahayn ama wax dhiba uusan geysan ninka shabaabka ah- shabaabka ah oo dhibaatada dad ku hay markii la dila waalidkiis waxay dhahaan wiil handale oo shacab oo meelaha wareega la dilay oo meel iska taagan la dilay dhahaan ma garat waa gartay Eh, ururka suxufiyiin shacabka waalidkiis wax kastoo dhigi karaa wiilkiis hadduu xerya qofka wax kastoo dhigi karaa xog tala ma hayo waalidka hadduu xog haya maaha nin qof guri jooga waaye markaas waa laga yaabaa inuu xog xaqiiqada uusa ogeyn ururka suxufiyiinta soomaaliyeed waxa ay ku baaqayaan in si deg dega aada u sii daysaan suxufigaas maxaad ka dhihi lahay taas suxufiyiinta soomaaliyeed cudurka suxufiyiinta soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sharciga wax kasta ka weyn sharciga waxay wuxuu ka helaanay qaadanayaan waa ogyihiin sharciga ayaga laftooda og marka eh, anagu si deg deg ha loo daayo iyo deg deg ha loo haayo midna ma dhihi mayno sharcigaa jira ayagana ay ogyihiin annagana aan leenahay xuduud ay leeyihiin xuduud aan leenahay sharcigaas aniga ayaga noo dhexeeya marka sharcigana waa loo wada samayna adeer macana
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur cali aadan wasiirka warfaafinta ee maamulka jubbaland oo wariyaheenna ibraahim xasan daandure khadka taleefonka uu ku waraysanayay isagoo ka warramayey wariye ku xiran magaalada kismaayo
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa fiid wanaagsan aan idhahday halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna dhinacaas iyo south korea dalka koonfurta korea waxaa maanta ka furmay tartanka ciyaaraha olambigada qaboobaha warbixin haddaba ka hadleysa xafladda furitaanka iyo weliba ciyaartooyda ka qaybgalaysa waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha ayaa si rasmi ahi waxay uga dhacday magaalada byonjang ee dalka koonfur koreya iyadoo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan madaxweynaha dalkaasi mon ji in ayaa munaasabaddaasi daah rogay waxyaabaha ku cusub sannadkan ciyaarahan waxaa ka mid ah in waddanka ruushka aanay uga qayb qaadan doonin ciyaaraha olombikada qaab waddan ahaan oo ay uga qayb geli karaan shakhsiyaad keliya kadib markii lagu eedeeyey laguna helay arrimo la xiriira inay ciyaaro hore u dhacay ay isticmaaleen ciyaartooyda waddanka ruushka ka socotay waxyaaba daroogooyin oo tamar u yeela ciyaartooyda taasoo mamnuuc ka ah ciyaaraha ciyaarahani waxaa ka qayb geli doonaa labiyo sagaashan waddan oo qaaradaha kala gedisana iyo laba kun sagaal boqol konton iyo laba ciyaartooy oo ciyaaraha kala gedisan ay iyaguna ku soo bandhigi doonaan inta ciyaarahaasi socdaan dalalka afrika ee sanadkan u matalaya ciyaaraha olombikada waxaa ka mid a waddanka eritreya jasiiradda madagaskar koonfur afrika ghana morocco togo kenya iyo nigeria ciyaartooy sidoo kale ka socota waqooyiga kouriya ayaa ka qayb galaya ciyaarahani olombikada ee dalkaasi koonfur kouriya lagu qabanayo waxaana wafdiga sidoo kale halkaa tegay ka mid ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha koonfur kouriya kim jong un taas oo ay isgacan qaadeen islamar ahaantaasina is salaameen munaasabaddii furitaanka madaxweynaha dalka koonfur kouriya moon jong in kulankaas wuxuu ahaa kulan taariikhiya iyadoo kim yong jong booqashadeeda ay noqonayso qofkii ugu horreeyey ee qoyskeeda ka socda ee koonfur kouriya booqda tan iyo kun sagaal boqol kontonkii ilaa iyo saddex iyo kontonkii ee dagaalada kouriya ay dhaceen ciyaarahan olombikada ee lagu qabanayo magaalada byonjang ee dalka koonfur kooriya ayaa markii ay codayntu socotay magaalada martigelinaysa waxay hore uga soo guulaysatay magaalooyinka munikh iyo ansi ee dalalka jarmalka iyo faransiiska waxaana ciyaarahani ay dhammaan doonaan shan iyo labaatanka bishan februari aynu ku guda jirno
waa hagaag weli v o a washington ayaad nagala socotaan haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka jacfar kukay ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa golaha ammaanka oo isniintii ku fashilmay inuu ugu yaraan cambaareeyo weerarrada hubka kiimikada ah loo adeegsado ee ka dhaca dalka suuriya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinkii dambe ee isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedaymaha la xidhiidha in maamulka bashaar al asad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa golaha ayaa ku guuldaraystay inuu is-afgarad ka gaaro mooshinkaasi oo sidoo kale uu doonayey in lagu unko hab cusub oo lagula xisaabtamayo laguna cambaaraynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyey weerar afka ah oo ay isku qaadeen danjirayaasha maraykanka iyo ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay ujeeddada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen maraykanka ingiriiska iyo faransiiska ayaa ahayd in hab bedela loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay-adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada ah kaasoo la aasaasay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii in muddada loo kordhiyana uu codka vitowga ah horay ugu diiday ruushka kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay-adda xakamaynta hubka kiimikada axmed azomjo waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha maraykanka iyo ruushka ee golahaasi taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda suuriya ee hubkaasi kiimikada ah koob iyo labaatankii agosto sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayuu weerarkii ugu horreeyey ee hubka kiimikada ah loo adeegsaday ka dhacay quuda sharqiya waxaana la xaqiijiyey in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad kun iyo shan boqol oo ruux kor u dhaafaya caruur badanina ay ku jiraan halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saamaynta ay suntaasi ku reebtay weerarkii xigay waxa uu ka dhacay khanshaykhuun bishii abriil ee sannadkii laba kun iyo toddoba-iyo tobankii waxaana ku nafwaayey tobannaan ruux oo carruur u badan muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay maraykanka iyo bahwadaagtiisa yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne asad uu ku kooban yahay uun mid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya niki hali oo maraykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rajiimka bashaar al asad uu hubkaasi si arxandarra ah u adeegsaday waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer suuriya guto
waxaan haynaa warbixinno sheegaya in nidaamka asad uu shacabka suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sirin gaar ahaana toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyey waxaa jira caddaymo muuqda iyo tobannaan dhibanayaal ah sidaasi daraaddeed waxaannu soo jeedinaynaa in golaha ammaanka u cambaareeyo tacaddigaasi
danjiraha ruushka qaramada midoobey u jooga fasili nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinnada uu maraykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah suuriya lagu adeegsaday laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn duldhigay cidda hubkaasi isticmaashay qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna bal ee waxaaba ka buuxa been badan ruushku maanu inkirin in khaanshaykhuun loo adeegsaday hub kiimika laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay haali ergeyga maraykanka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u fadhisa ayaa ruushka ku eedaysay inuu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimikada ah ee suuriya waxaanay hoosta ka xariiqday inuu ku falaadayo hanaanka xaqiiqa baarista
ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay wuxuuna doonayaa inuu hannaan isku yaacsan uu u adeegsado baaritaanno aan loo baahnayn wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambaysta ah
ruushku eedayntaasi loo jeediyey waa uu beeniyey waxaanuu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in maraykanka iyo dalalka la safanba ay moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hogaaminayo ee suuriya laga gaaray сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
waxaa noo muuqda in maraykanka iyo ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan ruushka si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambaysa weerarkan sababtu waa shirkii wadahadalka suuriya ee ka dhacay sooshi ee guusha u soo hooyey hannaanka siyaasadda suuriya waana taa arrinta ka masayrisay labada dal waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan ruushka
не первый раз попытаться поставить под сомнение ее роль в политическом регулировании.
niki haali waxa ay fadhiga golaha ammaanka ka sheegtay in ruushku uu dhabar jabinayo rabitaanka beesha caalamka isagoo doonaya in uu gar iyo gardarraba difaac u ahaado maamulka bashaar al asad
waa masiibo weyn in ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay oo ah in la xakameeya adeegsiga hubka kiimikada ee siiriya laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii bannaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka siiriya si ay tallaabo uga qaataan dowladda ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha ammaanku ka dooday uu yahay mid loogu xaydxaydanayo sidii weerar milatari loogu qaadi lahaa dowladda suuriya isagoo taasi ka ambaqaadayana waxaa fasiilina bensiya danjiraha ruushka qaramada midoobay u jooga uu sheegay inaanay dowladdiisu marnaba aqbalaynin in suuriya loo goodiyo ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xidhiidha in hub kiimika a la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo mana oggolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin caddaymo muuqda maraykanku waxa uu aad ugu ololeeyey inuu golaha ammaanka ka soo saaro qaraar lagu cambaareeyo maamulka madaxweyne bashaar al asad danjiraha suuriya ee golahaasi ayaa eedayntaasi gaashaanka ku dhuftay waxaanuu maraykanka iyo xulafadiisaba ku eedeeyey in ay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada suuriya ka dagaalantaa fainanii udiin biism xukuumat bilaadi wa min jadiid kul alittihaamaat alamrikiya
waxaan si daran mar kale u cambaaraynayaa eedaymaha maraykanka iyo reer galbeedku ay u jeediyeen xukuumaddayda kuwaasoo ah inay adeegsatay hub kiimikaa waxaanan hoosta ka xariiqayaa in ay yihiin eedaymo baadila iyo been rakhiisa kuwaasoo ay maraykanka iyo xulafadiisa golahan ku jiraa maciin bideen markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan kuna guuldarraysanayaan inay waajahaan ciidamada suuriya iyo bahwadaagtooda barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa waxaa noo ballan ah hadduu eebba idmo toddobaadka soo socda inta ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa fiiyi ammaanillaah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayey barnaamijka amuuraha islaamka halka aad dhegeystayaal kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a wasaaradda dastuurka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha geedi socodka dib u eegista dastuurka wasaaradda ayaana qorshahan dib u eegista oo dastuurka oo la sheegay inuu laba sano qaadanayo usoo bandhigtay hogaamiyeyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalkaba oo ku sugan muqdisho waryahayaga axmed xasan colaad ayaa waraysi arrimahan ku saabsan la yeeshay wasiir ku-xigeenka dastuurka doctor xuseen cabdi cilmi
bismillahi raxmaan raxiim alaad waa maxsantahay damaantiisa weyna howlaha dastuurka sidaa la socotay muddadii halka sano ahayd qorshihii dejintii oo mataqaanaa dastuurka sidii lagu qabyatiri lahaa ayaan wadnay waxaan samaynay laba sano ayaan qorshe dejinay labadii sano waan sii kala qaadnay sanadka two thousand eighteenka kiisii oo wixii la qaban lahaa ayaan si gaar ah aan u samaynay markaan soo samaynay wadatashi ballaaran oo lala sameynahayay bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala dunaa maamul goboleedyada hay-adaha oo xuseynahayo oo iyo wasaaradaha oo mataqaanaa waxbu ka xuseynahayay oo ha noqoto dhanka federaalka ha noqoto dib-u-heshiisiintii ha noqoto dhaqaalihii ha noqoto justice modelkii ha noqoto waxaas wixii talooyinkii ayaan u bedelnay mataqaanaa qorsho howleed oo waktiyeysan oo ka bilaabanayo january kasoo bilaawday oo maalin kasta shaqadii la qaban lahaa ilaa december ayaan sameynay qorshahaas ayaa u ahaa qorshaha aan u gudbinay mataqaanaa kulankii oo amniga looga hadlahayay oo madasha ayaa u ahaa warbixin iyo meeshii dastuurkii xaalkiisa marahayo iyo shaqada silaan u qabanayno oo istiraatiijiyadii qorsho howleedkii aan dejinay ayaan soo bandhignay si aada u wanaagsanna waa loo soo dhaweeyey madaxda qaranka iyo maamul goboleedyadii waa la isla waafaqay soo bandhignay waayahay marka markaad gudbiseen arrimihii ama fikirkii meesha hawsha idii marayso oo dastuurka qabiil qoraalka maxaa la iska yiri marka madasha ama madaxda shirka amniga isugu timid si runta ah waxaa jiro guddi galo wasiiro oo annaga aan ku jirno oo la yidhaahdo siyaasadda midaysan marka siyaasadda loo dhan yahay wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaar wasaaradaha oo khayraadka iyo waxyaa wasaaradda saas lagu soo aruuriyey oo lagu lafaguro qaabkii wadanka loo federaaleyn lahaa dastuurka loo qabatiri lahaa doorashada loo gaarasiin lahaa guddiga doorashada iyo guddiga xuduudahaas ayda ka yihiin barnaamijyahaas marka qolala arka meesha kuu xuseynahay ay soo diyaarinaysay wasaaradda dastuurka sidaa la socotid waxaasoo dhan way gelaysaa oo dastuurka waa shaqada la qabanayo oo dhan ayuu bays u yahay doorasho ma dhici karta baan dastuurka la qabyo tirin dhaqaalihii lama qaybsan karo resource ma dhici karo haddaan la sameynin marka annaga qorshahanagii waan dhamaystirnay oo wixii aan shaqada qaabkaan u qaban lahayn iyo hay-ad kasta wixii nagala khuseeyo iyagana waan ka wada heshiinay mid kastana waxay gaar u tahay iyagana way waxaysatay marka qorshahanaga oo dhamaystiranaa soo gudbinay waana la soo dhaweeyey si aada ayay usoo dhaweeyeen madaxdii barnaamijkii waxaana wasaaradda keliya xoosida rasmiga usoo gudbisay ay howlaheedii oo tafatiran oo dhamaystiran ayay ayayna ahayd marka shaqadiina hore loo wado oo lasii wado saddexda bilood mise labadii biloodba hawshii la qabtada inaan u bandhigno oo la ansixiyo oo kadib loo bedelo sharci loo bedelo ayaa ayaa qorshaha yahay waayahay waxaad wadeen shirweyne oo ku aadanaa sidii maaragtay dhammaan qaybaha kala duwan ama maamulada ama qaybaha bulshada kala duwan oo la kulmayseen waqtiyadii ugu dambeysay in shirweyne guud la qabto isaga xaguu ku dambeeyey waatuu kala hore baaqdeen
shirweynaha waa wuu baaqday berigii arrimo farsamo iyo arrimo xoogaha dee hay-adihii mas-uushimadii huseynahayo ka wada shaqeynahayay ayaa inuu isla fahmo ayaan dib ugu dhignay waana isla fahmay wuxuuna kamid yahay qorshahan waktiyeysan oo hadda aan gudbinay oon dhamaystirno qayb ka yahay bisha maaris dhexdeeduuna insha allahu dhacayaa oo uu ku jiraa waana sheegi doonaa si ofishaal ah shirkaasuu noqon doonaa daahfurka dib-oogista dastuurka hanaankii loo waxayn lahaa kaasoo lagu soo bandhigahayo qorshaha wasaaradda io wado iyo iyo iyo guddiyaasha kala shaqeynahayo oo ay kamid tahay xulashadii mase doorashooyinkii baarlamaankii sagaalaad wixii uu soo qabtay oo ah dastuurka aan kusoo bandhigi doono kaasoo muhiimadiisa ay tahay in bulshada soomaaliyeed iyo iyo dhammaan adduunkaba inay ogaadaan dastuurkii soomaaliya qabitirkiisii iyo hawshiisii rasmi ah oo koritaankii u bilaabanayso taas intii ka horreysana ay ahayd gobol xaar ee ahayd isfahan ee ahayd istaraatiijiyo iyo qorsho howleed oo laisla meel dhigahayo shirkaas wixii ka dambeeyana waxaa la gubadgelahayaa dastuurkii qodobada in loo kor istaago la la- lasoo bandhigo qayb kasta lasoo bandhigo hay-adaha iyo dhinaca ay khusaysa marka loo soo bandhigo oo tashigii iyo heshiiyo laga wada heshiiyo kadib kadibna ee, aan u bedelno ee, sharci oo dastuur ah oo ee, ee, noqdo mid la ansixiyo noqdo kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka dastuurka dowladda federaalka doctor xuseen cabdi cilmi oo u waramayay waryahayaga axmed xasan colaad
waa hagaag aad baa jaamac u mahadsan tahay gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaa balse markanna haddii aan war degdega oo na soo gaaray aan halkan dhegeystayaasheenna uga gudbiyo dowladda maraykanka ayaa la sheegay maanto jimca in ay cunaqabateyn kusoo rogtay saddex qof iyo saddex shirkadeed oo iyagu ku kala sugan dalalka filibiin turkiga iyo weliba soomaaliya kuwaas oo la sheegay in ay taageerayeen kooxda daacish Een, uh, wasaaradda uh, treasuryga ama wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa war-saxaafadeed waxay ku sheegtay inay cunaqabateyn kusoo rogtay cabdulbata esclan abubakar oo la sheegay inuu taageero maaliyadeed iyo mid maali iyo mid maadi ahba uu siinayay kooxda daacish iyo networkooda ama shabakadooda ay ku leeyihiin dalka philibiin Eh, wasaaraddu waxay kaloo sheegtay inay cunaqabateyn kusoo rogtay yunus emra sakriya iyo shirkado uu ku leeyahay dalkaasi turkiga oo la sheegay in ay fududeeyeen taageerana siiyeen kooxda daacish wayna ka taageereen dhinaca diyaaradaha ee droniska loo yaqaanin ciidi wadin sidoo kale waxaa da- cunaqabateyn lagu soo rogay maxamed mire cali yuusuf iyo shirkadihiisa layidhi liban trading iyo almutafaq commercial company oo iyagana la sheegay inay taageero siiyeen kooxda daacish ee soomaaliya ku sugan wararkaasi wixii faahfaahina ee dheeraada ay ku aadan cunaqabatayntaas dabcan idaacadeheena dambe ayaan dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa haatanna gabagabadii idaacadda waxaan inoo soo qabanaya allahu naxariistay codkay maxa- eh, fanaankii cumar dhuulle cali
amuuri qabsaday ilaahay kaama dhaafo aakhira waa jacaylkaaye tan jiidhgo-aye alla janoy aawadaama jeedsaday laygu doonayo sidii dahab laydawariyayo aan dabiibkaga diqadgeliyayo ku didonaana ka dulboodayo waa jacaylkaye tanu jiirgo-aye alla janoy aawadaama jiibsada
waa hagaaga codkaasi macaan allah u naxariista cumar dhulle ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii fiidnimo waa dhammaan bahda v o a oo isku duuban oo idinle intaan dib u kulmi doonno haddii ay baydmo lixdii iyo barhka dhinaca soomaaliya sidaas iyo nabadgelyo
hawteegayaa labsaday oo na baabuur hawtee dayaalabsadayo habeenkida horunsii hoydoka widhi hirti waa berigo harkii maali nimo hadday tahay galool harda carne hoos galayo halkanaca barku yara hakado sidii hato kii waxbay la hadlo hareertaydan eegayoon qadoon halleeyey kan shitooydilo ayaan hawte daya haybsadayo horow soco bayay dahdeenu ku soo hirtay ugunkii reeraha hoosaan uga raystay hoygoodo kamaan helintaanu hawlgalayo waa jaca